بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى تعالى المسألة الثالثة قف نور إن رحمه الله الله mubdilaatu tayamumi almasalatu athaalitha masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay mubdilaatu tayamumi tayamumkii waxyaabihii burinaayey ayay ku saabsan tahay tayamumkii soo ansaxay shuruudiisii la helay lala yimaaday maxaa burinayaa ma buraayo amase ma buraayo waa buraa muxuu ku burayaa in la ogaado waay marka maadaama uu yahay bedelkii waysaqaadkii ee biyihii lagu weyse qaadanayo bedelkiisu yahay asagan wixii burinaayo waa in la ogaado waay waa cibaado waayo waxay burinayaan in la ogaado waayo wahiya mubdilaadka alashyaau ashyaa waaye shay yaala waaye allatii ashyaadaasoo tufsidu hiya fashaadinayso ayada hu tayamumkii waay tayamumkii way fashaadinaysaa oo way baabi'inaysaa wahiya mubdilaadka alashyaau ashyaa waay allatii ashyaadaasoo tufsidu hiya latiida hu tayamumkii baabi'inayso fashaadinayso waay wa mubdilaatuhu mubdilaatu tayamumi halaatatun u dhahay waxyaabaha burinaayo tayamumka waa saddex kow yabdulu tayamumu tayamumkii waa burayaa badala yabdulu yabdulu tayamumu tayamumkii waa burayaa can xadatin xadad xaggiisay laga tayamumday xadadkaasoo asqara kii weynaa ee ka hooseeyey kii weynaa ka hooseeyey muxuu ku burayaa tayamumkii markii horeba laga tayamumday xadad asqar waa buraya muxuu ku burayaa bimubdilaati lwuduui waysaqaad wixii burinaayey waysaqaad wixii burinaya waa soo marnay wixii waysaqaadka burinaayay ayaa isagana burinaaya wa can xadatin xadad xaggiisii haddii laga tayamumadana xadadkaasoo akbara oo weyn bimuujibaati lgusli ayaa ayaa burinaya isaga haddii markii hore waxyaabaha laga tayamumday ay yihiin xadad akbar ilan xadadka laba qiibood way soo marnay akbar iyo asqar haddii qofkaani markii tayamumanayay u tayamumday xadadul asqar ku dhacay dartiisii maxaa burinaya wixii waysaqaadka burinayay haddii markii horeba ninkan markii teemamanaayo mas qofkan teemamanaayo u teemamaday xadatul akbar ku dhacay dartiisii maxaa burinayaa way xadatul akbar burinaya burinaya isagana jibinaya jibinaya ilan labadaba banaan tahaye xadatul akbar in teemam loo sameeyo iyo asqar in teemam loo sameeyo labadaba banaan tahaye sidaas ula jeeda wa can xadatin akbara xadatul akbar xaggiisii haddii laga teemamadayna bimuujibaati lqusli qawoos waxyaabihii waajibinayay ayaa burinayo min janaabatin ah wa xaydin ah wa nifaasin ah intaasaa waajibinaya soo maa qaboos maxaa waajibinayay intaana ka mid ahayd janaabo qofkii ku dhacday xeed islaantii ku dhacay nifaas islaantii ku dhacay qaboosa laga rabay waajiba ku noqonayay asigoo qofkii mark markii hore xadatu akbar ka teemamuday haddii janaabo ku dhacdo tayamumki muxuu noqonaa waa burayaa mar labaad haddana tayamuna xeed haddii ku dhaco markii ka dhamaado waa tayamunaya haddii bi waayo nifaas haddii ku dhaco islaantii way dhashay umashi way ka baxday biina ma hayso way tayamunaysaa sidaasi waa waxyaabahaasi ayaa wixii qaboos waajibinaya ayaa burinaya haddii markii hore laga tayamumday hadatun akbar fa idaa tayamama shaksigii haddii tayamumdo an xadatin xadid xadad xaggiisii ka taymamado xadadkaasoo asqara ah uma kadib baala kaadiyo aw taqawada ama saxroodo badala tayamumuhu tayamumkiis waa buray maxaa laga rabaa inuu mar labaad tayamumado maxaa yeelay liana tayamuma tayamumka badalun can lwuduu'i wuxuu bedel ka yahay weyse qaadki wاlbadlu bedelkana lahu lilbadeli ayaa u sugnaaday xukmu lmubadeli waay kii laga bedel qaatay xukunkiisi bedelkii kii laga qaatay oo weyse qaadki ah xukunkiisu yeelanaya bedelkana wakadaa sidaas oo kale atayamumu tayamumkii asagana hee can ilxadai alakbari laga tayamumuday bedelun can ilqusli isagan wuxuu bedel ka yahay qusligii qoboskii waay saas uga diran wakadaa sidaas oo kale atayamumu tayamumkii oo can ilxadai laga tayamumuday alakbari isagana bedelun can ilwuduu'i waay walmubadalu lahu xukmu lmubadeli waa isagana walbadalu le walbadalu lahu xukmu lmubadeli sidaasi waa isaga marka kaas kii koowaad oo jibinayay tayamumkii la tayamumuday tayamumkii waxaa laga tayamumuday la fiirinaya haddii ay yihiin xadathun asqar waxaa jibinaya waxii jibinayay weyse qaad haddii yahay kan laga tayamumuday xadathun akbar waxaa jibinaya wixii waajibinayay qaboos mala fahmi warka daduubkiisa intaas labo wujuudu lmaa biyaha helitaankoodii ayuu ka burayaa biyihii haddii la helo tayamumkii waa burayaa goorma laakin in kaana tayamumu haddii ahaaday licadamihi cadami ilmaa markii horeba biyi la-aanna darteed haddii loo tayamumuday haddii biyihii la helo la helo oo e waa buraya eber waa isaga maxaa la isticmaalaya maxaa la isticmaalaya biyihii waay markii horeba asaga muxuu ahaa farac asal ma aha dahaarada asalkeed maxaa waay alma isaga farac buu ahaa bedel buu ahaa haddii bedelkii kii laga ahaa imaado kii bedelka hadda la qaatay e waa baxaya meesha waa ka baxaya aabihii ayaa imaaday waay waa dhamaaday warka haddii markii horeba isaga joogid la-aankiis kusima leeyahay markii horeba isaga kusima kusima ayuu ahaa biyihii ma imaadeen waa baxaya isaga haya biyihi ma waa imaadeen aniga bes waaye waa dhaqaajinaya markii horeba haddii biyi la-aan loo teemuday waay wujuudul laba waxaa waay wujuudulmaayi biyi joogitaankoodii waaya in kaana teemumu teemumka hadduu ahaa licadamihi cadami ilmaa'i biyi waaytadoodii waay liqowlihi nabiga xadilkiisa u daliilay sala allahu alayh waala alihi wasalam faidaa wajadta haddii aada hesho niyahow almaa-a biyi aada hesho fa amisa taabsi ku biyihi basharataka wataqadama waana soo hormari waqad taqadama de waana soo hormari bi taabsi waay ma heshay biyihii a taabsi jirkaadi ilaahay ka cabso oo jirkaadi biyihii taabsi waay markii hore haddii biyi la-aan aad u tamamunaysay haddii qaboos lagugu la-a waad qaweysanaysaa haddii weyse qaad ahaa laga rabayna waa weyse qaadanaysaa markii hore xadatul akbar ayaa kaweys ka qab ayaa ka taymamutay biyo ayaa heshay maxaad samaynaysaa waa qabaysanaysaa laakiin cibaadadii aada soo samaysay taymam kusoo samaysay ma soo celinaysid waa ku sax sharciga ayaa kuu fasaxay idankiisa ku socotay idankiisii meeshana ku dhammaaday biyihii laakiin inaad li qabaysanayso hadiidka ku cad laakiin la soo celinaya kuma ad adk haddii aad hesho fa amisahu basharataka wa taabsi qawayso haddii markii hore wey biyi la-aan aad u weyso qaadatay ee u taymamatay biyihii waad heshay maxaa laga rabaa marka fa amisahu basharatahu basharataka way waa waa weyso qaadanaysaa saas talaata zawaal lcudri cudurkii zuuritaankiisi waaye alladii cudurkaasoo min ajlihi ajli alcudri cudurka dartiisiba shurica tayamumu loo sharciyeeyey min maradin xanuun ah iyo wanaxwi wixii lamidka ah haddii cudurkii markii hore dartiisii loo tayamumaday meesha ka baxay qofkii caafimaad u soo galay maxaa laga rabaa marka he cudurkiiba meesha waa ka baxaye asalkii u laabanaya isagana markii hore farac yaa keenay cudurkaana keenay cudurkii meeshu ha ka baxay xagee u laabanayaa asalkiisii oo ah miisaqaadkii wa ma soconaya ma caafimaadeen ha biya laga rabaahe sidaasi wa zawaal lcudri cudurkii zuulitaankiis way alladii cudurkaasoo min ajli asaga dartiisii shurica tayamumu loo sharciyeeye min maradin cudurka maxaa way marka min maradin ah iyo wanaxwihi naxwi lmaradi wixii lamidka ah waay almasalatu araabica masalada afaraad oo tii baabka ugu dambeysay ah sifatu tayamumi tayamumkii sifadiisay ku saabsan tahay see loo tayamumanayaa sifade iyo qaabkee taas ayuu rabaa inuu sheego almasalatu araabica masalada afaraad sifatu tayamumi tayamumkii sifadiis waayay ku saabsan tahay wa kayfiyatuhu qaabkiisii waa ku sharcaya marka qaabkii sifadii loo samaynayo ayuu ku sheegaya waa cibaado waayo in kayfiyadeed iyo qaabkeed aada barato arkaanteedii waa soo baratay shuruudadeedii waa soo baratay waxyaabaha burinaya waa soo baratay horta qaab mee loo samaynaya marka inaad baratid tayamumkee see loo samaynaya sifadee waayo kayfiyadee waayo qaabkee loo samaynayaa lagama maarmo laabudda waa la kulmaysaa markasta biyilay mid u joogaysa adi mar kasto biyo dushoodii ma joogaysa ama mar kasto caafimaad ma qabaysa mar mar waa kusoo waa kusoo maraya base ula dhaqmaysaa waa ka nafi wa kayfiyatuhu kayfiyatu tayamumi tayamumka qaabkiisii iyo kayfiyadii sifadiisii kayfiyada waa sifa wa kayfiyatuhu kayfiyatu atayamumi tayamumka sifadiisii iyo kayfiyadiisii qaabkiisii hee ayanwiya shaksigii inuu niyeysto ay horta niide inuu tayamumanaayo inuu niyeysto ay horta tayamumku waa cibaado haddii cibaado yahayn muxuu baahan yahay laabudda min niya laabudda min niyatin wa an yanwiya uma kadib yusamiya an yusamiya waa inuu magacaabo oo muxuu odhanaya bismi illaahi waay xukunkiisa wuxuu qaadanayaa weysadii sidii bisimka xukunkiisa ku ahayday waxaan soo maray inuu sunno tahay soo ma hadda meeshan sunno waay culimada qaar waxay leeyihin waa waajib haddii weyse qaadkii in bismi illaahi la yihahdo waajib ahayday meeshan isagana tayamumka wuxuu qaadanaa xukunkii weysada qaadkii oo waajib waay haddii weysada booskeeda la yihahdo sunno waay antan muxuu noqonayaa sunno waay uma kadib yusamiya an yusamiya waa inuu magacaabo bismi illaahi uu yidhaahdo wayadriba garaaco alarda dhulkii biyadihi gacantiisii ku garaaco biyadahi biyadahi labadiisii gacmood ku garaaco waay oo gacantii dhan miya dhulkii lagu garaaca dhabaa maalsina he waa la saaraya laga wadaa dusha lagu saaraya dhaba lagu siinaa waa lagu dhejina laakiin dhag halmar dhaga lagu siinaya gacanta maad u dhaweysid ayaa dhag ku siinaysa waawaa ku adkaynaysa waxaa la rabaa in gacanta dhammaanteedii gaarto ciidi hadii weel ciid le ciid le ay tahayba wayadriba wa an yadriba waa inuu garaaco waayo al arda dhulkii biyadahi labadiisii gacmood inuu ku garaaco imise garaactaan darbatan garaacitaan oo waaxidatan ah hal mar bis hal mar aa ku garaacaya uma kadib yanfuka an yanfuka waa inuu afuufo humaa labadii gacmood aw yanfuda humaa inuu fardhiyo waay aw yanfuda inuu fardhiyo humaa labadii gacmood iska fardhiyo waay oo wixii buurta ku buurta ku badatay hoogo iska fududaya takfiif darteedii u samaynaya hoogaho gacantii dhag kusiiyaya gacmihi isku dhawaa gacmihii ayaa isku dhufunaya saan oo kale dhahaya ama waa iska rogaya ciidii badnayday si u dhadhacdo oo wejigiisu ku taabanayaahe ciidii oo dhan in wejigaada ku rugtid ilma rabo sidaas takfiifa la sameyna marka uma kadib yamsaxa an yamsaxa inuu ku masaxo bihimaa bilyadayn labadii gacmood wajhahu wejigiisi iyo wayadayhi labadiisi gacmood inuu ku masaxo waay ilaa antee ila rusqayni labada hee rusqo ilaa laga gaaro waay rusqaynku meesha oo gacmo dhig markii gacmaha la dhaqaayo meesha biyaha la gaarsiinayo rusqaynkaasoo la yaqaan ama meesha qofku markii wax hado gacantiisii laga goynayo an ibn qudama raxmatullahi alayh wuxuu dhahay wamawdicu اlmashi huwa almawdicu aladi yaqdacu minhu saariqu walmawdicu eh, wamawdicu lmashi masixitaanka booskiisii huwa almawdicu aladi yuqطacu minhu asaariqu booski masaxagan waxaa waaye wa mawdicu lmasxi masaxaga booskiisii huwa booskaas waxaa waaye almawdicu booskii waaye alladii booskaas oo yaqdacu laga goynaayo minhu mawdiciga booskaas xaggiisiiba asaariqu tuug markii wax hado laga goynaayo waaye booski masaxaga waaye kala gooskaasi waay qofka markii gacmo dhaqanayo geynaayo tuugaa kala goyna kafka intiyo kafka iyo dhudhunka meesha isugu imaanayaan kala gooska soo maa waa la kala jiidaya meesha kab kab laga laga siinayo meeshaasi marka rusqayn kaasa leedahay marka labada rusqayn laba waayo labada gacmood mid kastoo rusqay leedahay tanna rusqay leedahay tanna rusqay leedahay waaye kaas meeshaasi ah ilaa laga gaarayo masaxya maxaa u daliila marka lixadiidi camaarin camaar xadiidkiisa u daliila marka hal hal mar layla garaaco darbta waa hal darbatayni ma sugna wixii rusqeynka ka sara haga dhudhunka u socdan ayagana naftirkood ma sugna ilaa diraac milahaasi xadiid ku soo aroortay ma sugna waay wax la nasakay wax aan sugnayn lixadiidi camaarin aa u daliila radia allahu canhu wa fiihi xadiidkaasi waxaa ku dhex sugan atayamumu tayamumka darbatun hal mar garcitaan waay lilwajhi darbadaasoo lilwajhi u sugnaatay iwalkafayni labadooda hal mar le waay waa loo kala goynaalay labadooda waa lagu masaxale ee wejigii ayaa lagu masaxay tii hore tan dambe soo qaadmaya mid mid dadka oo gacmihii mid kale u soo qaadma lama dhahayo mustacmala noqotay ee mid kale soo qaadma dhahayo tii bagbagu filanba iyo wax iyo xadiidu camaarin camaar xadiidkiisii oo ana nabiya nabiga aleyh sala allahu alayh wasalam iwa xadiidi dheh tii hore ku adafantay iwa xadiidi camaarin hadan ana nabiya nabiga sala allahu alayh wasalam qaala inuu dhahay lahu licamaar u dhahay inamaan kelama ahananiyahow kaana wuxuu ahaa yakfiika mid kugu filan an tasnaca inaad samaysid hakadaa sidan hakadaa sidaan waay nabigi nabigiis labadiisi gacmood isku soo dhaweeyey markaas ayaa ku dhuftay dhulkii hakadaa waay dhahay waa ugu tilmaamay markan hakadaa gacmaa in la kala qaado farahoodii maaha in laisku dhejin maaha caadadaadii sidii gacmaha markii aad fidinaysa eed ahayday oo kale el sameynaya hal mara dhag laisku siina marka hal meel ayaa ciidii dhag lagu siina bismillah adigoo dhahayso niyeysinayso tayamum hakadaa dhah hakadaa waalna waatan waa la fasilay fadaraba nebigu wuu garaacay bikafi kafkiisii darbatan hal mar ayaa ku garaacay cala alardi dhulka ujeeda labadaba waay labada kaf waay hadda waa la ifraadiyey laakin labadiisiba waay uma kadibna fada nebiga waa fadhiyay haa caradii waa iska fadhiyay wixii ku dhadhegay uma kadib masaxa waa masaxay bihimaa labadii kaf ama gacmood labadii kaf aa masaxay dahara kafihi kafkiis daahirkiisa ayuu ku masaxay bishimaalihi dahara kafihi kafkiisii dhabarkiisi ayaa wuxuu ku masaxay bishimaalihi bidxisi midigta hadda bishimaalihi waa bidixdii waay bidixda ayaa wax lagu masaxaya tee waytan la masaxaya midigtii waay midigta kafkeeda daahirkeeda dhabarkeeda xagee waay kor waaye saas baadinkeedana aloosheeda way gudaha waay waaye marka bidixdii ayaa wuxuu ku masaxay midigtii kafkeeda daahirkiisii saan intaa kasoo bilaabay saana u dhahay haddana waxaa rabaa tana la geynayaa saan waay inta ciidii waayba leedahay maxaa dhiban korray soo ma sidaas waaye amase dahra shimaalihi bidaxdiisii dhabarkeed ayuu masaxay muxuu ku masaxay bikafihi tee way tani masaxdana dirixdii way tee wax masaxayso dirigtii way sidii haddaa uma kadib masax nabiga waa masaxay bihimaa labadoodii wajhahu ay ku masaxay yaa horumarsiiyey gacmihi yaa dambaysiiyey wejigii wiisaqaadkan yaa la horumarinaya ya ya markii la weyse qaadanaya gale hormara wejiga iyo gacmaha yaan horumarinaya gacmaha weyse qaadki ma lagu wareeray maanta hagee lagu horumara wejiga waay gacmaha kafeenka lagama hadlayo weyse qaad markii la joogo gacmaha gacmaha dheerdheera laga hadlaa dhammaantoodii kafeenka lagama hadlayo markii baab kitaab sarigata la joogo gacanta waxaa laga hadlayaa kafeenka laakiin weysaqaad markii la joogo gacan haddaad maqasho waxaa laga hadlayaa garbii oo dhan gacantii oo dhan ka soo bilow he shiirtada ilaa gacanta sun sunteedii antaas maxaa lasku yidhahdaa gacan soo ma gaar ahaan mirfaganka ilaa saas shiirta taqaana kelkeshi soo ma saas taas dhan gacanaa soo tahay waaya marka xaggee lagu hormara wejigii waay xaggee loo xijinaya gacmihii waay waysaqaadka saas ahaa had meeshan wuxuu tilmaamayaa in lagu hormarayo gacmihii ee loo dambaysiinayo wejigii culimmada waxay isu khilaafaan tartiibta tayamamka waajib miya mise ma aha way isu khilaafeen khilaafkooda maxaa keenay axaadiis ayaa iskhilaafaysa qaar waxay leeyihiin taqdiimi taakhiir ay ku sugan qaarna oo saana ku timaadayba waa lasu khilaafsan axaadiista qaar waxay soo horumarinaysaa wejiga qaar waxay soo horumarinayaan gacmaha simation oo kale ee maadaama xadiiska iskhilaafsan tahay waxaa yimaaday fahamkii culimadan inuu iskhilaafo si qofba qof kastoo si kale sidii kan u arkay mu ahane si kale u arke arko ayaa dhacda iyo waxay kale soo khilaafaan muwaalaadkiisi tayamamka muwaalaadkiisi tartiibkiisi iyo muwaalaadka labadaba way isu khilaafayaan in la xiriirin waa waajib in la tartiibin waa waajib culamada qaar ay qabaan qaar waxay leeyihiin tartiibta waajib maa waa sunna haddii la rabo gacanta lasoo horumarinaya gacmaha haddii la rabana waa lasoo waa la horumarinayaa wejiga ay leeyihiin asheekh ibnu cuthaymiin raxmatulla aleyh sharx mumtaci wuxuu leeyahay waladii yadharu midka soo muuqasho badan waa an yuqaala in la yidhaahdo waay culamada qaar waxay dhaheen qaarna waxay dhaheen waa tafsiila la gelinaya janaabada hadatul akbar iyo hadatul asqar ayaa loo kala qaadaya dhaheen midna waa waajib in la tartiibtiisa midna waajib may dhaheen markaasuu ku hadlaya wuxuu leeyahay waladii yadharu midka soo muuqanayo ayuu qaala waa in la yidhaahdo ina atartiiba waajibun fi طahaaratayni jamiican labadaba e ina atartiiba tartiibta waajibun waayo fi طahaaratayni labada طahaaraba jamiican dhammaantooda طahaaratayn ma jeedaa طahaaratun min axadaث اlasqar wa طahaaratun min axadaث اlakbar oo ka hadlaya aw amase kayru waajibin waay waajib keyrkiisii waaye in la dhaho waay bu dha fiihimaa labada dahaaraba jamiican maxaa yeelay liana allaha alla jacala wuxuu ka dhigay atayamuma tayamumka bedelan bedel can idahaaratayni labada dahaar xaggooda bedelkooda ka dhigay jamiican dhammaanba waalcudwaani labada xibnoodna lidahaaratayni jamiican way u sugnaadeen u dhahay liana allaha alle jacala wuxuu ka yeelay atayamuma tayamumka bedelan bedel an idahaaratayni jamiican labada dahaaro dhammaan bedel ayaa ka yeelay labada dahaaradee akbaryo asqar labadaba in lagaga dahaari qaato ayuu ka dhigay tayamumka soo ma waaya walcudwaani labada xibnoodna all wuxuu ka dhigay walcudwaani labada xibnoodna lihaaratayni jamiican dahaarada labadoodii bay usugnaatay labada dahaaraba e markii laga daahir qaadanayo xadasun asqar xagee looga daahir qaadanaya taymumka wejigiyo gacmalayo haddii xadasun akbar laga daahir qaadanayo taymum looga daahir qaadanayana xagee way daahirihiisi wejigiyo isku mid way labada acdaau tayamumi waxaa jira acdaau lwuduu acdaau lwuduu waa arbaca acdaau tayamumna waa itnaan laba waay tayamum xibnihiisii ama ka dhaahir qaado xadasul asqar ama ka dhaahir qaado xadasul akbar labadaba markii lagu daahir qaadanayo tayamum waxaa waaye wejigii gacmaha leewa idan marka warka sida saxa wuxuu leeyahay in aan la kala qaadin ama hal yihahdo labadaba waajib way ama hal yihahdo labadaba waajib ma aha dartiis ma jasminayo soo ma ma jasminayo khilaaf dheera ka taagan marka jumhuurta laakin waxay leeyihiin waa waajib jumhuur culama ay leeyihiin in la tartiibiyo waa waajib oo la horumariyo maadaama wayseqaadkii bedelkiisu yahay wayseqaadka in la kala tt la horumariyo la tartiibiyo waajib ayday soo maa wejiga in la lagu horumaro hee kadibna gacmaha kadibna hee gacmaha sidaasay qabeen qowl jumhuur ah idan haddii aad aragto qof tartiib waajib maa dhahaya isagana wuxuu haystaa adilidan kamid ah daliilka xadiidkan adili kamid ah daliilka xadiidkana kamid ah ayuu leeyahay ayib laakin qowl jumhuur wuxuu yahay inuu tartiibka waajibay tahay sidaas ayaa sawaabkan u dhow allahu aclam ayib marka qaabkaasaa la sameynaya sifada marka ma la fahmi hadda oo tayamumka qaabkiisii ah culimo qaar waxay dhaheen markii oo ciidda inta la keeno labadii gacmood hal marsaan lagu dhufto hee qowl jumhuur markii la yihahdo haggee laga bilaaba wejigii soo maaha waa yahay wejigiyaa lagu bilaabayaa waxaa la rabaa wejigii iyo gacmihii in loo kala gooyo loo kala qaado wixii hal mar lagu hal mar liway soo maha sige in loo kala qaadaa la rabaa meel wejiga taabaday gacmihii aan la siinin wejigii meel la siiyo gacmahana meel la siiyo haddii kale way dhaheen wejiga dhammaanta haddii lagu masaxo ciiddii waxay noqonaysaa mustacmal wejigii loo isticmaalay gacmihii hadda in mar kale loo soo qaado mooyaane wixii mustacmal ay naqdeenay dhaheen haye see la samaynay dhaheen waxay dhaheen faraha hore dhammaan labadii gacmood hal maraa dhulka lagu ruftay soo maa waa lasoo qaaday waa la isku dhejinaya marka waa lasku gacmihii waa la isku soo dhaweynaya waxaa la rabaa in lagu masaxo wejigi waa la kala tagsiinaya kulligiis kora laga soo bilaabaya gacmihii keligoodii waaya ilaa madaxa dhan inta wejigii dhana lagu masaxo alaana labadii alaanalo ma gaarin markaasa midigtii waa lagu samaynayaa bidixdii midigtii dhabarkeeda ayaa waxaa la saarayaa bidixdii baatinkeedii oo alaanaladii ah antee laga saaraya laga bilaabaya farahaas foodoodii inta laga bilaabaya waa la marinaya ilaa mtrkii markii lageeyo suulkana sala dhaca haddana tan tan kale bidixdii dhabarkeeda ayaa waxaa la saarayaa midigtii baatinkeeda alaanladeed suulka in lama gaarsiinayo suulka waxaa la rabaa suulka kale daahirkiisa in lagu masaxo inta la dhahaya waa la marinaya lfahmi intaasaa laya dhahe laakin daliil ma laha dhibkaas dhan daliil ma laha qaab saan mooyaane si kale lama yeeli karo nebiga ka sugan ma laha sida saxdaa marka waxay dhaheen walbaba hee kala qaadkaasina mustacmala naqnaya waxay ka dab qaadanayaan dadka saas dhahayaan biyaha markii lagu weyse qaadanaya qaar ka mid a haddii biy waxii lagu weyse qaadanaya kun ku laabtaanna waxay noqonayaan mustacmala noqonayaan meeshaas ayaa u soconaysa maslada saasna sax ma aha see la yeela marka waxaa la sameynayaa labada halkii mar oo dhul dhulka lagu dhuftay ciiddii lagu dhuftay gacmihii waa lasoo qaado dhammaantoodii ayagoo saan isku dhegan ayaa waxaa lagu masaxaya wejigii dhammaantiisoo lagu masaxaya kulligiisoo lasa gaarsiinaya meel la dhaafayo ma laha dhammaantoodii hal mara saas dheedahay adi kadibna waxaa kuu soo haray gacmihii soo maha tanna tanna dusheeda saaraysaa tii midigta ee tii bidixda baatinkeeda waxay saaraysaa tii bidixda ee midigta daahirkeeda saana dhehaysaa haddana tii midigta baatinkeeda waxay saaraysaa bidixdii daahirkeeda saana dhehaysaa waa ku dhamaatay mala fahmed taasa ugu fiican albaab taasici wallah subxana